kulanti wanaagsan khyaarta hawada nagala socota ee meel walba oo aad dunida ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkanna waxaanu ku soo qaadi doonaa dagaalka ah ay dowladda soomaaliya kula jirto ururka al-shabaab gaar ahaan dhinaca barobagandada iyo weliba dacayadda dhinaca dagaalka dadka qaar baa rumaysan in al-shabaab ay dhanka dowladda kaga horeeyaan culimmada soomaaliyeed ayaa kaalintoodii su-aale la yska weydiinaya wixii ka dambeeyey markii shirweynuhu uu ugu soo gebagaboobay magaalada muqdisho haddaba si aanu arrimahaasi in badan uga ogaano waxaan barnaamijka ku martiqaaday sheekh suldaan cabdiqani qorane oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed xubinna ka ahaa culimmadii ka qayb gashay shirweynihii culimaauddiinka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ka dhacay sheekh suldaan marka hore kusoo dhowow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda v o a aad baa umahadsantay walajaxsha adigaiyo martidan waadinsan waa adig iyo dhegeystayaasha v o ana waa salaamaya ugu horreyntii al-shabaab marka laga soo tago dagaalka ay dowladdu kula jirto waxay sameeyaan videoyo iyo warar ay soo saaraan had iyo goorba marka dagaal uu ka dhex dhaco iyaga iyo dhanka dowladda amaba ay iyagu soo weeraraan fariisimo ay ciidamada leeyihiin dad baa aaminsan in dhanka ay kaga horeeyaan dowladda haddii kaalinta dowladda ee dhinaca brobagandada iyo dagaalka dacayadda dhinaca dagaalka dhan iska dhigno culimmada soomaaliyeed aaway kaalintoodii ay kaga hortegi lahaayeen dacayaddaasi ay al-shabaab faafinayaan maadaama aayado qur-aana iyo axaadiis ay soo daliishanayaan dadka caamada ah ee soomaalida ahna aanay kala saari karin in xadiiskaasi ama aayaddaasi goobtii ku habboonayd loo adeegsaday iyo in kale horta waa midda koowaade aayadda qur-aanka iyo xadiidka nabiga waa la deliishan karaa laakiin waxaa sax ahoo loo baahan yahay booska loo deliishanaya inay daliil u yihiin iyo in kale in laiska hubiyo qofku intuu wax sameeyo waa dhihi karaa qul wallahu axadun baa daliil ii ah qur-aan wuu sheegay waa sax waxna cudurdaar buu uga dhigtay qiil buu uga dhigtay laakiin qul wallahu booskan ma leedahay mise ma laha waxaa loo baahan yahay miisaanka sharciga in dib loogu celiyo ninba hadda ka hor loo keenay wiilal islaayey waxaa la yidhi usin xaqoodii oo dhaawacan iyo dhibkan kala gaaray waa fiiriyey salliga nebigu akhriyey xagguu ka fiiriyey culimmadu waxay yidhahdaan buu yidhi maaragtay muqallada iyo mukhafafo ilaahayna wuxuu yidhi alaysa suxu biqariib laba qaalmood baan ka xukumay yani alaysa suxu biqariib marka xaadisada tan uma ahan daliil qur-aankay akhrinayaan marka iyo axaadiistu waa axaadiis noocaas ahoo lasoo hayjaagareeyey ama lasoo afduubay oo booskoodii aanan gelaynin oo laga ratibayo shacabkan soomaaliyeed inay gaala yihiin oo ilaahay ay ka furteen oo waddanka ay gaalo ka taliso oo gaaladaas ay duulaan ku yihiin maadaama ay gaalada ay duulaan ku yihiin kuwana gaaladii bay hoos joogaan waa la sii laynaya waxaas diinna kasoo heli maysid qur-aanna kasoo heli maysid xadiis sheegahayana kasoo heli maysid laakiin waa fikirkooda guracan oo ay doonahayaan aragtidooda guracan inay ku xaqiijiyaan ummaddanna ay khayrkeeda uga reebaan culimmada adduunkeeda kusoo haray runtii culimmada dagaalkan fikirka ee ku aadan ee ka hortagga khawaarijta dhiig bay ku bixiyeen waa u dhinteen weliba nasiib daro inaan kelmaddaa dhaho dowlad garab taagan oo ka hoos qaada iyagoonan haysan bay masaajidda ka hadlayeen oo nadawaad ay qabanayeen oo intay isxilqaamaan isku dayayeen ummadda inay u bayaaniyaan xaqiiqada nimankan waxay yihiin iyo diinta tan inta shaatigeedii la huwaday iyada wax lagu dhibaataynayo oo diinta loo soo jiidaya magaxxumo aanay lahayn ee culimmadii ku dhimatay ee waaweynayd soomaali ma soo celin karto oo uu u dambeeyey sheekh cabdinaasir oo ay ku gubeen isagoo duruus akhrinahaya oo diinka akhrinaya magaalada kismaayo yacni culimmada marka dhinaca laga fiiriyo waa bayaaniyeen waa caddeeyeen waa isu soo taageen mid kalena ku darso culimmadu ummaddii bay ka mid yihiin waa shacab dowladda uma shaqeeyaan waxaa la yidhahda waxay u badan tahay in aysan yacni nolosha iyo duruufteedu ay ku kallifayso inay xaafadaha shacabka ah ay ku nool yihiin meel walba ama xaafadaha iyagu ay galaangalka u leeyihiin sheekhii marka haddii la yidhaahdo waxa la yidhaahdo laga doono shaqadii dowlad ay qaban lahayd inuu qabto wixii dowlad loo rabay qofka noocaasoo bareeray in lagu ilaaliyana aysan hortiisa ka muuqanin waxay la macno noqonaysaa sheekhow hal maalin waxa weeye adigu kelmadda xaqa ah sheeg waxa weeye markaa hadhowna konsekwensaha iyo natiijada ka dhalanaysa keligaa taxamul bay noqonaysaa marka marka runtii arrintaas iyadaana waa arrin u baahan wax ka qabasho culimada soomaaliyeed saddex boqol iyo siyaada iyagoo ay magaalada muqdisho ku shireen yacni qowlan waaxidan ba waxay yidhahdeen nimankan waa khawaarij waxa ka furanna waxa ay tahay ummaddu inay iska dulqaado arrintaa iyada ah bay dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed dal iyo dibadba awoodi karaan intay ka duulaan inay nimankan dhibaatadooda muddo aanan ka badnayn lix bilood sanad ay kusoo afjiraan oo ay ka faa'iidaystaan fatwada culimmada ka soo baxday ku celcelinta faraha badan waxay u baahan tahay farsamay u baahan tahay waxay u baahan tahay in dowladda lafteedu xilkeeda ay ka soo bixi karto waxay u baahan tahay beye aaminay u baahan tahay waxay u baahan tahay qofkii shaqada noocaasa qabanayay oo runtii laga yaabo qowlkiisa keliya inay ku badbaadaan intaasoo khalaa'iq ah in loo xilqabay u baahan tahay marka runtii waa dadaal laga raba dhinaca culimmada iyo dhanka dowladda iyo dhanka bulshada lafteeda laga doonayo waayo nimanka kan dowladda keliya dhibaato kuma hayaane mujtamaca intay ku hayaan baa ka badanoo ganacsatada ay baadayaan dadka masaakiinta ay xoolahooda qaadanayaan dadka ay rucbi iyo argagaxyo ku nool yihiin marka haddii la doonayo shaqo isu dheelitiranoo noocaa in la qabto shaqo isu dheelitiranoo caynkaa in la qabto haddii la doonayo wada shaqayn intaa ka badan wada shaqayn intaa ka badan oo dhanka dowladda ah dhanka shacabka dhanka culimmada ah oo aysan ahayn in lagu danaysanayo cidna in loogu danaynayo ee ay tahay dalka in lagu badbaadinayo ayaa loo baahnaya waay marka waxaad leedahay inta culimmadu ay ka helayaan dowlad ammaankooda damaanad qaadi karta salaada iyo soonka uun ha ka hadlaan maya waayo haddaba way ka hadlaan waana ka khudbeeyaan waana ka muxaadareeyaan laakiin tiro ku filan inay ka hadlaan kama hadlaan garanaysaa marka si loo helo tiro intaa ka badan oo culimo ah oo soo gasha maydaankii nimanka kan dhanka fikirka ah laisaga caabin lahaa waxaa loo baahan yahay mas-uuliyaadka ka ratibmaya meel laga qaada in la helo oo dadkaas ammaankooda la brotect garayo
waa gartay marka sow afdalu jihaad ma ahayn in kelmad xaqa laga hor yiraahdo qof jaa'ira ama dembi ku jira haddii loo dhintana ilaahay uu ballanqaadkiisii qofkaasi u fulinayo qofkan inuu adduunka sii joogo muxuu ku falayaa maadaama iyagiiba ay dhimanayaan oo ay dhallinyaradii leeyihiin xuuralcayn toddobaatana baa idin sugaysaa jannada inta aada nooshahay unbaa ay kaa xigtaa culimmada laftirkooda may nafhuridaas sameeyaan oo sidaa ku dhaqaaqaan walaal waxa weeye saan kuu sheegay culimmadu dhiig bay ku bixiyeen baan ku idhi arrinta tan oo iyagoo aysan dowladna u dirsanin cidnana aysan kaga haysanin damaanad ammaankooda ah ayay ka shaqeeyeen welina ka shaqeeyaan saddex boqol oo culimaa in la isugu keenay magaalada muqdisho bishii janawari arrin sahlan ma aanay ahayn oo ay ka xiwaaraan oo ay ka doodaan waxa la yidhaahdo nimanka kan iyo mowqifka shareicadu ay ka qabto marka afdalu jihaadin haddii la rabo in ku filan waa laga sameeyey intaa ka badan haddii la rabana mas-uuliyad intaa ka badan baa ka dhalanaya si weye waxaan ka wado maha culimmadu dad ka cadharaya inay nimanka kan intay u bareeraan ay yidhaahdaan waxa la yidhaahdo waa dad inxiraafay oo diintii baal marsan ilaa haddana way socotaa waana ay dhacdaa laakiin haddii la rabo tira fara badan oo noocaas oo kale ah la helo sidaan hadda xasuusanahay jumcadii hadda shalay ahayd ilaa dhowr khudbo oo waxaa baxay nimankan ku saabsan oo culimmadu ay si isxilqaan ah ay ku sameeyeen laakiin ayaga oo waxa weeye qaba taxadarkooda qaba marka haddii la rabo in tirada intaa laga badyo wey waxaan ka wada hadlayna ee culimmadii oo iska aamusay ka hadli mayno culimmadii oo ku fiirsanaysa dowladda say wax yihiin ka hadli mayno culimmadii oo waxaa la yidhaahdo ii sheeg shacabkii ku eeganaysa nimankan dhibaataday u geysanayaan ka hadli mayno waayo ma dhicin oo culimmadu intaa waa hadlahayeen kuwii la dilay waxaa loo dilayna maxaad u hadasheen bay ahayd hadda kuwa hadlayana haddii ay waxa weeye ii sheeg aysan helin ximaayo ku habban tiro intan ka badanna waxaa laga yaabaa inaan loo helin baa suuragal ah sida dhacdana ma aha dadku inay intuu qofku soo baxo geeri muxaqaqa inuu intuu usoo bareero uu yidhaahdo arrintan maanta ayaan dhahaya galabtana waan u dhibanahayaa sidii ninka la yidhahdo sheekh maxamed oo kale oo dhowr bilood ka hor intay markii sooba ay qarxiyeen ka hadlay masjidka maalinkii jimca iyadoo maalin jimca ay tahay oo yidhi waxaan diinna ma aha iska daagaala shayaadiinna ma sameeyaan salaadii casarka masaaki hortiisa lagu dilay oo kale marka sidaa haddii la rabo waa baabde laakiin haddii la doonayo wada shaqayn ku aadan in culimmaduna dowrkooda si u dhiganta miisaankooda ay usoo galaan dee protectionka la siinayo saraakiisha mid la mid ah inay culimmada helaan ama mid ku dhow waa daruuri oo dhanka dowladnimada ay ka timaada iyo dhanka shacabka waaya ugu dambayntii sheekh suldaan dad baa aaminsan in al-shabaab military ahaan looga adkaan karo laakiin hadda magaalooyinka muddooyinkii ugu dambeeyey laga xoreynayay oo kale qaarkood bay shan iyo toban sano ku dhowaad joogeen oo halkaa fariisimo ay ku lahaayeen caruurtii halkaa ku dhalatay baa hadda hubqaad maraya dadka qaar baa aaminsan haddii military ahaan looga adkaado xataa inay adag tahay in fikirkoodii si sahlan lagu baabi'iyo sidee kuula muuqataa in arintaasi si fudud looga gungaari karo ama fikraddii ay ku beereen jiilkan cusub looga masixi karo su-aashaas waxay uun raacsan tahay su-aashii culimmada la xiriirtay waxaana ay tahay fikir fikir baa lagu jebiyaa military ahaan marka loo jebiyo in la saadaalinayo inuu fikirkoodu sii jiri karayo isagoo aysan ku daabnayn awooddii wax dilka iyo sharaarada iyo dhaca waa sida dad fara badan oo mufakiriina ay saadaalinayaan waana sida dabiicigaa weye oo meel kaleba adigoonan u raadinin dagaalkii ahliga ahaa ee ka dhacay soomaaliya ee dowladnimadu ku burburtay dagaalkii wakti kooban ayuu ku dhammaaday laakiin fikirkii soomaali kala geeyey iyo kala irdhidi tan iyo maantii taaganta kanuna waa kii mid ka sii xun oo aayado daliishanaya aan loo isticmaalin booska ee saxda ay ku ahaayeen dadkii intaa la cabaynayena kolley wixii loo sheegaya wuxuunbaa kaga jiraya marka dagaalka fikirka waa ka daba dheeraanayaa in culimmadu lasoo engej gareeyo hawsha ay galaan way sii adkaanaysaa oo muhiim bay sii noqonaysaa maxaa la yidhahdaa waxayna u baahanaysaa wacyigelin qorshaysan oo soconaysa tan iyo in muddo ah oo dad garashadeedii iyo aqoonteedii iyo fahamkeedii iyo cumqigeedii u leh laga howlgeliyo oo fariimihii qaldanaa ee mujtamaca gaaray kuwo aanan ahayn oo ka wanaagsan oo sax ah oo caafimaad qabo looga dhaqo oo tixgelin gaarana la siiyo deegaanadii ay la hareen oo ay ka reebeen deegaanada kale oo noloshii dib loogu soo celiyo iskuuladii laga furo oo ee laga furo maxaan ku dhahaa warbaahintii oo masaajidii si saxa ay u shaqeeyaan oo ayadoo loogu talagelayo deegaanadan deegaano dhibaato gaara ay soo gaadhay inay yihiin iyo adeegyadii bulsho oo waxa weeye dadku ay u bahnaayeen ay dhanka dowladnimada ay ka timaado marka fikirku waa sii jiri karaya laakiin ma sii cumriyayo inuusan sii cumriyaynina dee xadiidka nebigaa sheegaya salawatullahi wasalaamu caleyhi oo ahaa kulamaa talaca minhum qarnun qutic mar walba oo gees iyaga ka mida uu soo baxo waa la jaraya cabdullahi bin cumar baa xadiidka warinaya wuxuu yidhi labaatan goor ka badan buu nebiga kelmadda kusoo celiyey bu yiri salawatullahi wasalaamu caleyh culimaduna waxay ka qaateen soo bixitaankooda inuu soo noqnoqon doono oo laga yaabo intay suuxaan inay markale haddana soo kacaan laakiin guuldarrada loo qoray oo markastay soo kacaan haddana la jari doono oo aysan jiritaan iyo joogitaan aanay yeelanayn marka military waa looga adkaan karaa fikriyanna waa la dhaqi karaa laakiin waxay u baahan tahay aaliyaadkeedii iyo agabkeedii in la helo oo laga adeejiyo dadka awoodda u leh ama aqoonta u leh inay hawsha iyada ay ka qayb galaan aad baad u mahadsantahay sheekh
adigaa mudan
kaasi waxa uu ahaa sheekh suldaan cabdiqani qorane oo ka tirsan culimmada soomaaliyeed oo barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkan aan ku waraysanayey barnaamijkeenniina waa naga intaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo